habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo arbacaah bisha januari ee sanadka kuna waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad idaacaddeenna caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada wacyigelinteedu waxay ku saabsantahay inaannu cudurkan fayraska ah aanu yarayno oo la dagaalan ku samayno wacyigelintiisa muddo badan aanu ku soo jirray isla mar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka cusbitaalka guud ee boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo
waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka kongo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ergeyga gaarka ee madaxweynaha maraykanka donald trump u qaabilsan bariga dhexe steve witkof ayaa maanta oo arbaca gaadhay israa'iil si uu u kormeero loona xoojiyo heshiiska xabad joojinta ee israa'iil iyo xamaas booqashadiisa ayaa ku soo beegmaysa xilli la isku diyaarinayo wejiga labaad ee heshiiska oo la filayo in wadahadalladiisu ay bilowdaan salaasada soo socota lix iyo toban maalmood kadib saxeixa heshiiskii hore sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha inta uu joogo israa'iil witkof waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga iyo weliba wasiirka arrimaha istaraatiijiga ergeyga trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu safar ku tago marinka khaza halkaasi oo uu kormeeri doono xaaladda amniga si loo xaqiijiyo in xamaas aanay dib ugu soo laaban waqooyiga khaza ergeyga madaxweyne donald trump u qaabilsan bariga dhexe ayaa israa'iil tegey isaga oo ka soo laabtay booqasho uu shalay oo salaaso ahayd uu ku tegey dalka boqortooyada sacuudiga halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin sare oo uu kala hadlay qorshe lagu dejinayo heshiis siyaasadeed oo ballaadhan oo ka dhexeeya dalalka bariga dhexe qorshahani waxa uu diiradda saarayaa dibudhiska khaza iyo xoojinta dadaalada lagu xalinayo xiriirka israa'iil iyo dalalka carabta iyada oo sacuudigu uu door muhiima ku leeyahay dhexdhexaadinta geedisocodka nabadeed dhinac kale madaxweyne trump ayaa casuumad rasmi ah u diray ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu si uu booqasho ugu yimaado aqalka cad afarta bisha februari heshiiska xabad joojinta iyo horumarka wadahadallada bariga dhexe iyo iskaashiga amni ee labada dhinac ayaa la filayaa in diiradda lagu saari doono kulankaasi jabhadda hubaysan ee m ayaa maanta oo arbaca ah si buuxda ula wareegtay qaybo badan oo ka mida magaalada gooma oo caasimad u ah gobolka bariga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo warkan ayaa waxaa xaqiijiyey wakiilka ruwanda ee gobolka harooyinka waaweyn vincent karega oo u waramay wakaaladda wararka faransiiska ee f b jabhadda m ayaa la sheegay in ay sii wadi doonaan sii socoshadooda iyagoo qorsheynaya inay u dhaqaaqaan dhanka gobolka kivuda koonfureed taasoo sii kordhin karta xiisadda colaadeed ee ka taagan bariga kongo lama oga inta uu leegyahay dhulka ay ciidamada dowladda kongo weli gacanta kusii hayaan iyo inta ay la wareegeen m balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in sidoo kale gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada goma kadib dagaalo qaraar oo halkaasi ka dhacay madaxweynaha congo felix chikedi ayaa diiday inuu ka qayb galo shir sare oo maantaoo arbaca ah lagu waday in uu la yeesho dhigiisa ruwanda paul kigami si ay uga wada hadlaan xiisadda ka taagan gooma xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa cadaadis saaray kagame isaga oo ugu baaqay in uu si degdega u joojiyo dagaalka dhinac kale magaalada kinshasa waxaa gilgilay banaanbaxyo ballaaran oo ay dhigeen boqolaal qof oo ka caraysan waxa ay ku tilmaameen in beesha caalamku ay indhaha ka fiirsanayso fawdada ka taagan bariga kongo mudaharadayaashu waxaay weerareen safaarado dhowr ah oo ay ku jiraan safaaradaha faransiiska biljamka maraykanka kenya uganda iyo koonfur afrika iyagoo dab qabadsiiyey taayiro bannaanka safaaradda ruwanda safaaradda maraykanka ayaa digniin culus dirtay iyadoo muwaadiniinteeda ku nool jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ku boorisay inay si deg dega uga baxaan dalka halka midowda yurubna uu rabshadaha ka dhacay kinshaaso ku tilmaamay wax aan la aqbali karin ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni ayaa salaasadii shalay raacisay in iyada iyo laba ka mida wasiiradeeda lagu bilaabay baadhitaan kadib markii mas-uul u dhashay dalka libiya oo maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ay doonaysay la sii daayey laguna celiyey dalkiisa meloni ayaa arrintani kaga dhawaaqday muuqaal ay soo dhigtay barta facebook iyadoo ku tilmaantay baaritaanka mid leh ujeedooyin siyaasadeed usama najim madaxa booliska xabsiyada ee libiya ayaa toba maalmood ka hor lagu xidhay hoteel ku yaala magaalada torino ee dalka talyaaniga kadib amar qabasho oo ka soo baxay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c hase haatee dhowr maalmood kadib maxkamadda rafcaanka ee magaalada roma ayaa sii daysay sababo la xidhiidha habraaca sharciga waxaana isla markiiba dib loogu celiyey libiya isagoo raacay diyaarad ay leedahay dowladda talyaaniga baarayaasha ayaa tuhunsan in ra-iisul wasaare meloni wasiirkeeda cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ay gacan ka geysteen sii deynta najim meloni ayaa si joogto ah u dhaliisha garsoorayaasha gaar ahaan dacwad oogaha oo ay ku eedeysay inuu si gaar ah uga soo horjeedo xukuumaddeeda intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin warkii caalamka oad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku celceliyey in maraykanku uu u baahan yahay in maamulka jasiiradda greenland kala wareego dalka denmark isaga oo hadalka u dhigay si loo helo amni caalami ah laakiin sida wariyaha v o eda henry ridgwell uu ka soo sheegay jasiiradda arctic ku taala xeebaha arctiga dareenka caalamiga ah ayaa kacay kiciyey rabitaanka sii kordhaya ee dad badan oo reer greenland ah si ay u go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed caashe ibraahim aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta meeshan waxaa loo yaqaanaa gudaha cirifka adduunka farshaxaniistaha inuit iyo cilmi baaraha vivid vold waxay u tahay meel dib loogu noqdo dabeecadda oo udubdhexaad u ah aqoonsigeeda greenland waxaan dareemayaa inay hadda jirto kalsooni ka badan intii hore qabku weligiis wuu jiray laakiin waxaad mooddaa in hadda la oggolaaday wax kasta oo aan sameeyo waxay ku saabsan yihiin dhulka iyo dabeecadda ugaarsiga cimilada iyo habka aan u fikirno taallada adeegihii hanis e dersanka oo dul taagan caasimadda new york greenland waxa ay ku noolaayeen heerar kala duwan oo xukunka daanishka ah tan iyo markii egede uu halkan soo degay sanadkii kun iyo toddoba boqol koob iyo labaatankii dowladdu hadda inta badan waa mid iskeed u madax bannaan waxayna riixaysaa madax bannaani buuxda waa kan wasiirka khayraadka ee greenland naja nathanielson waxaa loo baahan yahay in aynu ka wada tashanno sida ay madax bannaanidu u ekaan doonto nooca daryeelka aanu doonayno nooca dimuqraadiyadda nooca hay-adaha ay tahay inay ilaaliyaan nooca dastuurka waxaan isu rabnaa doodahaas greenland iskeed ma isu taagi kartaa keliya konton iyo toddoba kun oo qof ayaa ku nool waa jasiirad cabirkeedu yahay laba dhibic hal milyan oo kilomitir oo isku wareega denmark waxay bixisaa deeq sanadla ah oo ku dhow siddeed boqol oo milyan oo dollar oo ah kalabar dakhliga dowladda waxaa jira rajo ah in dareenka caalamiga ah ee hadda ee greenland uu furo maalgashi si looga faa'iidaysto hantida macdanta ah garoon diyaaradeed oo cusub oo caalami ah ayaa la furay bishii nofembar jasiiradda quruxda badan ayaa soo jiidatay dalxiisayaal badan hadda kulumaysigu waa ganacsiga ugu weyn greenland ilaa hadda taas oo ka dhigaysa siddeetan iyo shan boqolkiiba wadarta guud ee dhoofinta waxay si qoto dheer ugu milmeen habnololeedka reer greenland jasber jacobson oo iskaashatooyinka lumaysi ka wada new york ayaa waxa uu sheegay in greenland ay madax bannaanaan karto waxaan leenahay kalluun waxaan leenahay khayraad dabiici ah ameerikaanku waxay ku bixin karaan lacag badan si ay u karaystaan qaybta waqooyi ee greenland waxay u adeegsan karaan ciidamadooda marka waxaan heli doonnaa madax bannaanideenna sababtoo ah maraykanku waxay bixin doonaan lacag badan si ay u karaystaan qaybta waqooyi ee greenland koofiyadaha meeg america great again ama koofiyadda maga ayaa ku dheggan xafiiska jacobson oo ay bixiyeen saaxiibada donald trump ka yar markii wiilka madaxweynaha maraykanka uu booqday greenland horaantii januari dadka ku shaqaysta youtube-ka ama youtuubariska ayaa waxa ay yimaadeen kadib booqashadii tarampka yar iyaga oo u qaybiyey doolarka maraykanka iyo koofiyadaha ay ku qoran yihiin halkudhegga ah make greenland great again qaar ka mid a dadka degaanka ayaa soo dhoweeyey dareenka waxaa ka mid ah hannes louis betterson oo ah arday labaatan jira ma doonayo inaan ka mid noqdo denmark ma jecli deenishka carruur bay kaxaysteen oo waana gumaysteen taasi waa tixraaca barnaamijkii kun iyo sagaal boqol iyo kontomaadkii ee dowladda daanishka halkaas oo carruurta greenland loo qaaday denmark dhanka kale sannadkii laba kun laba iyo labaatan waxaa soo baxday in dhakhaatiirta deenishka ay kun iyo sagaal boqol iyo lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii ay ku rakibeen qalabka ka hortaga uurqaadidda dumarka iyo gabdhaha asal ahaan ka soo jeeda artig fasax la-aan fadeexadahaasi waxay sii horiyeen ololihii xornimada taariikhda gumaysigu waxay ku dhacday juqraafi siyaasadeed oo caalami ah taas oo greenland gelisay xudunta dareenka adduunka dowladdeedu warcad bay leedahay noto b ether waa ra-iisul wasaaraha greenland waxaan si saxa u sheegnay in greenland iyo annaga waa dalkan aanan doonayn inaan noqonno maraykan mana rabno in aan nahay danish waxaan nahay greenlanderes waxaa jira dareen xoog leh oo sii kordhaya oo aqoonsiga greenland ku saabsan laakiin mustaqbalka jasiiradda iyo dadkeeda ayaa weli ah mid aan la hubin
aad ayuu u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a maamulka madaxweyne donald trump ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo saddex bilood ah intaa dib u eegis lagu samaynayo si loo qiimeeyo waxa waafaqaya siyaasaddiisa mudnaanta siinaysa arrimaha gudaha maraykanka ururada gargaarka caalamiga ah iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka digaya in go-aankan uu halis gelin doono nolosha dad badan oo aan la koobi karin oo dunida ku nool maraykanka ayaa ku bixiyey ku dhowaad toddobaatan bilyan oo doolar caawinta dibadda sanad maaliyadeedkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii lacagtaas badankeeda waxaa maamula hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee u s aid maraykanka waa deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini'aantinimo ee caalamka wuxuuna door hogaamineed ku leeyahay ka hortagga iyo daaweynta cudurka aidiska waxaan ka jawaabnay afar iyo siddeetan xaaladood oo bini'aadantinimo oo ka dhacay lix iyo lixdan dal annagoo gargaar nafbadbaadina gaadhsiinay malaayiin qof oo ay ku jiraan dadka ay saameeyeen colaadaha ba'an ee ka dhacay khaza sudan iyo yukrain madaxweyne donald trump ayaa saxeexay amar dib u dhigaya dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda marka laga reebo gargaarka cuntada ee deg dega ah si ay ula jaanqaado siyaasaddiisa lagu horumarinayo maraykanka amarkan ayaa joojinaya mashaariic cusub iyo lacagaha la bixin lahaa muddo sagaashan maalmood ah inta dib u eegis lagu samaynayo aqalka cad waxa uu sidoo kale sharaxay in laga bilaabo salaasadii shalay ay joojinayaan dhammaan deeqaha iyo amaahda federaalka inkastoo afhayeenka aqalka cad caroline levet aanay caddaynin barnaamijyada gudaha ee arrintaasi in ay saamayn doonaan iyo in kale afartii sano ee lasoo dhaafay waxaan aragnay maamulka biden oo lacagta uu isticmaalaya si xad dhaaf ah taasi waa sababta aan ugu jirno xaaladan sicir bararka ah ee gudaha maraykanka waa waajib in maamulka cusub uu hubiyo in halkii santiba uu si sax a loo xisaabinayo meesha uu ku baxay aqalka cad kama jawaabin su-aalaha v o a ee ku saabsanaa barnaamijyada deeqaha dibadda ee la hakiyey iyo saameynta arrintan hay-adaha gargaarka bini'aantinimo ayaa dareen walaacle ka muujiyey hakinta barnaamijyada maraykanka ee diiradda saaraya sinaanta iyo horumarinta ganacsiga iyo kuwa ugu muhiimsan ee ah daaweynta cudurka aidiska oo uu maraykanku maalgeliyo maamulka madaxweyne biden wuxuu horey ugu tilmaamay barnaamijyadaasi tiir muhiim ah oo ka mid ah xidhiirka maraykanka uula leeyahay dalalka soo koraya xogayaha guud ee qaramada midoobey waxa uu si dhow ula socdaa xayiraadda deeqaha maraykanka waxa uu ugu baaqayaa maraykanku inuu tixgeliyo in wax kabedel lagu sameeyo amarkan si loo hubiyo in adeegyada muhiimka ah ee horumarka iyo gargaarka bini'aadantinimo loo sii wado loona gaarsiiyo bulshada nugul ee dunida dadkaasi nolol maalmeedkooda ayaa ku tiirsan deeqdan mashruuca ugu weyn ee hay-adda u s aid ay maalgelisay sanad maaliyadeedkii labadii kun saddex iyo labaatanki waxa uu ahaa mid ay ku baxday lacag gaadhaysa afar iyo toban bilyan oo dollar oo taageero aan militari ahayn oo la siiyey ukraine ururada xuquuqda aadamuhu waxay sheegeen inay taageersan yihiin isla xisaabtanka deeqaha maraykanka balse aanay raalli ka ahayn hakinta gargaarka inta dib u eegistu socoto
haddii aad rabto inaad dib u eegis ku samayso deeqaha samee laakiin ha joojinin gargaarka muhiimka ah ee nafaha badbaadinaya inta aad dib u eegistaada waddo falanqeeyayaasha arrimaha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyey saameynta degdega ah ee uu amarkani ku yeelan karo deeqaha maraykanka walaaca ugu weyn waxa uu yahay saameynta degdega ah ee amarkani ku yeelan karo deeqaha bini'aadantinimo waa inaan xasuusnaanaa in deeqaha maraykanka ay ka mid yihiin mashruucyo muhiim ah sida tallaalka carruurta ee lagaga hortego cudurrada faafa marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka guud ee caalamka mowqifka madaxweyne trump waa mid cad bishii ugu horreysay ee uu xafiiska uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in maraykanku uu gebi ahaanba ka baxay ururka caafimaadka adduunka ee w h o isaga oo ku doodaya in maraykanka laga faa'iidaysto maadaama uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee hay-addaasi w h o go-aankan oo kale waxa uu horey u qaatay xilligii uu xilka hayay intii u dhexaysay labadii kun toddobiyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo koob iyo labaatankii
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo haya yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta xanuunka h i v edis dadka la nool xanuunkaasi ayaa samaystay dallad ay ku midaysan yihiin waxayna sheegeen inay xoojin doonaan wacyigelinta xanuunkaasi kuwaas oo ka shaqayn doona goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan magaalada boosaaso si looga hortago faafitaanka iyo takoorka xanuunkaasi barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa cali muuse maxamed oo ka mid ah guddiga dallada daryeel network iyo weliba ruqiyo jibriil aadan oo ka mid ah dadka u ololeeya wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska ah aanu yarayno oo la dagaalan ku samayno wacyigelintiisa muddo badan aanu kusoo jiray isla mar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka cusbitaalka guud ee boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo si bilaashna dadka looga daweeyo konsilingina loo sameeyo la talina waxaa jira tiim waxaan ay ku shaqeeya wacyigelinta si volunteer ah waxaan u qaybsanahay puntland oo dhan gobolada puntland oo dhan baan ka howlgalnaa koo iyo soddon qof baanu ku shaqaynaa hawsha iyada ah inaanu la dagaalano h i v aids sidii loo yareyn lahaa bal wacyigelintiina xagee ka samaysaan marka oo dadka aad ugu tagtaan goobaha aanu wacyigelinta ka sameyna waxaa ka mid ah xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka emseejada xarunta dhalmada barakacayaasha saldhigyada xabsiyada dekedaha aylaboodka kaanabka dhibiyada ah oo ay dadka barakacayaasha ku nool yihiin maqaaxiyaha dhallinyarada jaamicadaha laftigooda waxaanu ka codsanay jaamicadaha booqano sida bariga afrika boosaaso waxaan jecelnahay waa la kulanay boosaaso waa tagnay way dadka markaa u tagtaan falcelin nooceeya baa ka heshaan dadku waxa weeyaan qolo waxaa jirta la yaabta oo cudurkiiba ka sasaysa warnaga taga anaga waxaa ma qabnee maxaa ku hadlaysa iyo qolo dhaysa walaahi cudurkaa waa jira inaa isbaaraan jecle xaggee aadaa qofka si sirtiisa aan u qarino iyo xogtiisa waxaanu siinaa telefoonada yadana soo waca baan dhana xarunta ayna geenaynaa laysku baaro oo bilaashka fiisitiyada ka furan puntland khaasatan cusbitaalka guud ee boosaaso halkaas ayaan qofka ku ballaminaa markaa iskuullada tagtaan ama goobaha dhallinyarada ay ku badan yihiin oo kale markaa tagtaan xanuunka maxaa uga sheegtaan siyaabaha lagu kala qaado sida looga hortegi karo ha waa sax dadka waxaa jira dad juhulka ah ama la yaabanba cudurka iyo qayb fahansan oo isdhaafisa oo aan jeclaynba in laga hadlo maxaa ka hadlaysaa ku dhahaya laakiin waxaanu u sheegnaa inuu cudurkaanu khatar yahay soo badanayo sidii loola dagaalama fayruska xilli hore qofku isu ogaan lahaa caafimaadkiisa waxaanu ka dhiirigelinaa in lagu qaadi karo galmoodka galmoodka ugu badan sida laysugu gudbo galmoodka ugu badan waxaa ku xiga qalabadaha yararkaa sakiimaha irbadaha ama dhiig badbaadsanayn oo qofka lagu shubo ama hooyo dhalmadeeda qalabkeedu usan seef ahayn oo hagaagsanayn iyaduna laftigeeda waxbay gudbin kadhaa waxyaalahaasoo dhan baanu khatartooda uga sheekeynaa hadda waxaa jirta bowdilaan kusoo badanaysa ilka saarista laftigeeda waxaanu geynaa wacyigelin aanu dhahno dadka ha la baaro qalabkana hala jermiska ha laga dilo si aanu viruskaasi ugu gudbin qofka waxaa ka mid tahay haweenka sida aadka u ololeeya islamarkaana xaruntan qeybka ah sidee haweenka ugu dhiirigelisaan ka hortegista xanuunkan hadday jiraan kuwa la nool oo aad ii sheegtay inaad guryaha daawo loogu geeyo maxay dadkaasi ka cabsanayaan ha tiimka wuxuu ku shaqeeyaa afar nooc buu ku shaqeeyaa qolo waxaa weeye outreach waxay aadaa meelaha fogfog oo bannaankaabay u baxdaa baaritaanna way ka soo sameeyaan wacyigelinna way ka soo sameeyaan qolona waxaa la dhahaa c m w waa case management waxay u tagaan dadka gabanaya oo aan dawadooda diyaar u ahayn xarunta tagaan oo qaataan qolooyinkaas ayaa waxaa loo fududeeyaa in loogu geeyo meeshuu ka shaqeeyo ama meesha uu degan yahay sanadkan laba kun shan labaatan baa la galay oo lagu jiraa marka daawada sidee u helaan dadka xanuunka la nool dawada waxa weeye xilli horebaa v c t puntland laga furay system dawli ah oo dowladda mudane saciid cabdulaahi deni mas-uulka ka yahay baa wuxuu u diyaariyey dadka h i v ga la nool inay helaan dawo bilaash ah oo xilli kasta helhelayo saacad kasta xarunta u furan tahay iyo baaritaan bilaasha dawada wax dhibi kama jiro dhakhaatiir iyo neersin u qalabaysan oo sirtooda dadka u xafidaya ayay leedahay waxaa rabaa inaan ku weydiiyo intaad ku guda jidheen wacyigelintan dadka ma jiraa caqabado ah kala kulanteen waxa weye intaan hawsha anagu wadnay waxyaalo badan oo dhibaato ah wey jirtaa dad dadka takoore baa jira ku dhahaya cudurka adigaaba la noolba maba jiroba ma etoobiyaan baa anigu ahay waxyaalo kale baa la fiiriyaa laakiin waa cudur jira oo dalka ka jira haddana aanu ka cabsi qabno inuu sii fido maadaama uu takoorku badanayo qofka la nool iyo qofkaan la nool waxaan xiriirinaya inay isa shaqayn karaan si tugedara oo hawshaas h i v ga ah sidii loo yarayn lahaa waxaan u waacan doonaa ama la hadli doonaa gudoomiyaha dalladda daryeel dadka la nool xanuunka puntland ee dadka la nool xanuunka h i v oo aan xafiiskiisa aan hadda idinkala soo hadlayno soo dhowow magacaaga kobraale cali buse maxamed haye cali maalin horena waa wada hadalnay sidaan oo kale laakiin hadda barnaamij gaara weeye maxaa uga sheegi lahayd dadka weliba dhallinyarada ah inta badan la yidhaahdo eh, xanuunka waa la nool yihiin laakiin waa ay qarsadaan iyo sida ay uga hortegi karaan Ee, xanuunkan waa laga ka- ka hortag buu leeyahay ka dabatag ma laha Ee, waxa fiican sideeda waa ka hortag markaan idhaahdo inay isbaaraan dhalinyarada ama aroosarow ama hadirka leeyahay gabadha ama wiilka inay isbaaraan intay aroos ka hor midda labaad waxaan leeyahay lamaanaha waa inay isku ekaadaan iyagoo ayna isdhaafin waa inay isku ekaadaan macnaha ninku xaaskiisa uu ku ekaado gabadhuna ninkeeda ku ekaato gogoldhaaf wax gogoldhaaf uusan dhicin wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha is aroosanayo isbaara imaada cusbaalka imaada cusbaalada imaada garuu ka furan yahay gaalkacyuu ka furan yahay qarnuu ka furan yahay boosu ka furan yahay waa inaad tagtaan masaajyada anigu waxaan u baaqayaa dhammaan eh, dadka h i v la nool dhammaan waxaan leeyahay garowga joog gaalkacyo joog boosu joog inaad ku dadaashaan dadka si aad uga wacyigelin lahaydeen h i v aidiska idinkoo bulshada dhallinyarada dhammaan isbaraarujinaya aniguna sidoo kale kormeer waxaan u ahay bulshadii la noolad xanuunka nimbasuu u shaqaynayo annaga shaqada iyadii hore u shaqayn jiray ma joojin waa wadnaa mana joojin doono wacyigelinta h i v-ga ma joojin doono waa wadayna waa ka duwanaan doonaa haddaan madax banaani ku dhawaaqnay waa ka duwanaan doonaa oo waxaan bilaamaysaa hawl degdega oo ka- oo degdega oo dalka leeyahay waxqabadkeedu muuqdo oo bulshadii adeerkeeda aan soo jiidano oo uu dhammaado takoorka uu dhama- takoorka waa dhammaanaya mar haddaanu dallad qaadanay takoorka waa dhammaanaya bulshada waan soo jiidanayna qaar baan ka shaqaalaysiinaynaa dadquyna takoor ayaan shaqaalaysiinaynaa ma jiraan dhalinyaro xanuunka la nool oo shaqeeya oo hadday jiraan caqabada la kulma waa jiraan laakiin way qarsanayaan kulli oo haddana kulli ma soo baahnay anigu waxaan jecel lahay eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka waxaan jecel lahay in sharci laga soo saaro takoorka waajiba sharci waajiba oo macnaha laakiin dabagal lagu sameeyo qofkii lagu soo cadeeyo oo- oo sharciga loogu soo hogaansho puntland ama magaalada boosaaso aan joogno ma jiraan eh, dhalinyaro shaqada looga eriyo wiilal iyo gabdho in xanuunkaasi la nool yihiin mase jiraan dhalinyaro kale oo goobaha waxbarashada iskuulka ama jaamacadaha saasoo kale iyagana looga eriyey dadka shaqada laga eriyana ka mid ahaa laba kun sagaal laba kun iyo sideeddii baa laga eriyay shaqada anigoo eh, ahaa dalka leeyahay warshad ciidan ahaa tababare ahaa sarkaal ahaana laga joojiyey shaqada hadda ka bacdi dad badan oo laga joojiyey shaqadana waa jiraan laakiin taas kumaba talagelinba in la yidhaahdo cali shaqadii ha ku noqdo ma la yeelayo malaynayo waxaa jira hooyooyin xanuunka la nool oo haddana ilmahoodii iskuul aadayaan sidoo kale ay jiraan eh, inay ilmo u dhalanayaan oo kale Eh, bal arrintaa ka waran haa maasha allah horta waxay jirtaa hooyooyinku iyaga cabsanaya laakiin puntland iyo sistamkeeda dawliga ma jiro cid iskuul laga cayrinaya laakiin waxaa jirta hooyadiibaa cabsanaysa dadka h i v iyo aids markay maqlaan iyaga cabsi ku jirta waxaa jira mad qofku istakooro iyo mad dadku takooro ilmihii qaybba iskuul dhigtaan qaybna ayaa kala cabsada in la dhaho hooyada aidis qabta aabaheeda qaba wax noocaas iyagu isku sameeyeen baa jirta laakiin waxaa jirta dad dawadii la siiyey oo uur lahaa oo hadda ciyaaradoodii ay negative yihiin dawadiina ay shaqaysay ilmihiina uu noqday ilmo negatifa markii hooyadii iyo aabihii si fiican dawadii u qaateen waxaa jira dad iyagu positive gabar positifa oo wiilka uu negative yahay waxaa la kala duwanaansho ayagana counseling baa loo sameeyaa oo la leeyahay eh, ko- eh, condom isticmaala xaalkiinu saasuu noqonayaa lama kala dirayo way xaq uma lihid inaad guriga reerka isku dirtid caafimaad ahaan oo aad tiradid waa kala tegi kartaan sharci kala dirayaa ma jiro laakiin waxaa leeyahay ka hortag sameeya berfenti baa jira waxyaalaha noocaasa Eh, gabagabada barnaamijkan soo gaaran madasha ee dhalinyarada idaacadda ee v o a dad badan baana dhegaysanaya Eh, xanuunkan sida looga hortago xanuunkan sida looga hortago sida lagu kala qaado iyo caqabadaha looga gudbi karo inoo sharax Eh, xanuunkani ma laha eh, ka dabatag ma laha Kabata- ka da- eh, ka dabatagiisu waa daawo kiniinka la yidhahdo ku noolow ku noolow no adigu baa no- no- no. oo intaad ka hortagto waxaad hor- ka hortagiisu waa baaritaan inaad isbaarto ishubiso wey waa ka hortagiisu dad badan waxaa jira qaba xanuunkan markii laga helo ama looga sheekeeyo inay aaminsan yihiin inay dhimanayaan oo kale Eh, maxaa uga sheegi lahayd Eh, waxaan leeyahay qofka laga helo ma dhimanaysid intaadu dhammaato maaha waayo daawadaada inaad qaadato la talina hesho waa kuwa waa wax waa sharci dadka la tashato oo jooga meesha dhakhtarka jooga la tasho daawadan meeqa bilood cunaya meeqa sana cunaya meeqa xaaladda siiga waran aad la tashato laakiin haddaad daawadaada cunto intaad doontaa noolaan kartaa haddaad daawadii disho aad goyso dee waxaad noloshaad waa muddo kooban weeyaan waa tagtay nabadii baa tahay marka waxaan leeyahay bulshada daawadiina cuna waxaan leeyahay dale ku dadaala ilaaliya teemkaad cuni jidhay teemkii habedelin waqtigaa cunaysa habedelin waqtigii aad cuni jidhay baad ku ekaanaysa qodobka labaad waxaan leeyahay reer puntland dhammaan bulshada h i v waxaan leeyahay meel kastaa kala joogtaan isla taliya wadajirkiina wadajirkana taageera wadajirka taageera isla jirka taageera wasalaamu calaykum fariinta ugu dambaysa hawee ku dirileed maxay tahay ragga waa usoo noqon doonaa gabdhuhu inay ku dhalaan xanuun badbaadsan oo caafimaada sida cusbitaalka guud oo kale boosaaso ama cusbitaal ee, meel waxaa le b m c t la dhaho b m c t waxaa weeye hooyo uur leh oo ilmaheeda aan u gudbinayn cudurka oo la badbaadinayo inta badan gogoldhaafkana waxyaalaha gogoldhaafka iyo waxyaalaha dhe- borobareenka oo dhan diinta islaamku maba banaynba cudurkana wuxuuba ka yimaada galmoodka laba kastoo isguursanaysa waxay diyaar u tahay een, wasaaradda caafimaadku xarumaha fisitiyada ka furan puntland ama soomaaliya inay iska baaraan dadkaasi waayo baaritaankaaga xilli hore is ogaato waa adigoo caafimaadkaaga ogaaday haye gudoomiye dhallinyarada maxaa odhan laheyd eh, wiilasha iyo raggaba wiilasha iyo ragga dhammaan wiilasha yaryarkaa dhallinyarada isku filkana isku rabroo sanadka inaan wada aroosano waxaan ka codsanaya dhammaantiin inaad isbaartaan kii alla ku gursanaya isbaaro aad iska hubiso gabadha gabadha waxaan ka codsanaya walaashayaan jeclahay inay iska hubiso wiilka guursanaya iska hubiso iska baarto dhammaan waxaan leeyahay aad saaxiibadana kula taliso in isbaaraan kii isbaaro xanuunka laga helo siday tahay u qaada dawadaada dadka adirkale dadka bulshada kusoo biirta kaleeto oo ka horay xanuunka u saameeyey meel meel eh, dhimasho ma jirto tartiib malakamood baa ku dili kara laakiin xanuunkaani kuma dilayo hadda intaad cudurka haddaan adigu isku dilin marka waxaan leeyahay dhammaan hal dhammaan isu wada daawada ogaada guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanayey magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aweysin wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a rabshadaha ka socda bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa qoysas badan ku qasbay inay ka cararaan guryahooda iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay magangelyo u raadsadeen meelo ay ka mid yihiin dalalka deriska ah ee ruwanda oo kale iyada oo dhibaatada biniaadanimona ay sii xumaynayso madaxda bariga afrika waxa ay ku baaqayaan in si deg deg ah wax looga qabto sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa gobolka saalim solomon ayaa warbixintan ku saabsan saameynta colaadu ku leedahay dadka rayidka ah inoo diyaarisay waxaa soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada gooma oo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo dadkii magaaladaasi ku noolaa oo jahawareersanina waxay baadi goobayaan goobo ay gabaadsadaan oo badbaado ah magaalada gooma iyo gobollada kale ee ku hareereysani waxay dhowaanaha noqdeen xudunta dagaalka u dhexeeya ciidamada kongoliiska iyo jabhadda ay ruwaanda taageerayso ee lagu magacaabo m inkastaoo xukuumadda kigaali ay dafirtay eedeymahaasi loo jeedinayo ee sheegaya inay taageero militari siinayso jabhadaha la dagaalamaya ciidamada kongo dagaalka iyo qalalaasaha sii kordhaya ayaa keenay inay kumanaan qof guryahoodii ka barakacaan waxaana haatan bilowday dadaalo diblomaasiyadeed oo uu hormuud ka yahay ururka ay ku bahoobeen wadamada bariga afrika oo haatan guddoomiye ka yahay madaxweynaha dalka kenya william ruuto And we are all in agreement that now more than ever, it is an existential issue, not just for the people of Eastern DRC, but for this region.
waxaan dhammaanteen ku heshiinay in situation hadda in ka in badan Eastern sidii DRC hore ay xaaladdu tahay mid now aan indhaha laga demands qarsan our karin collective ma ahan dadka bariga d focus.
r c oo keliya laakiin gobolkan xaaladda bariga d r c ayaa hadda inooga baahan in si wada jira diiradda loo saaro dagaalkan baaxadda leh ayaa ka socda bariga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo oo loo soo gaabiyo d r c halkaasi oo in ka badan boqol iyo labaatan maleeshiyaad iyo kooxo hubeysanah ay ku dagaalamayaan waxaana la ysku hayaa gacanku haynta dhulka qaniga kuwa macdanaha ee dalkaasi ka tirsan lamu biondo waa mid ka mida dadka barakacay ee guryahoodii ka qaxay waxaanu ka warramayaa duruuftooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin haatan kwa sababu si populasio si wakimbizi tunateseka.
waxaan wajahaynaa dhibaatooyin badan waxaan doonaynaa inaan dib ugu noqonno guryahayagii waxaan doonaynaa nabadgelyo haweeney kale oo iyana ka mida dadka ay dagaaladu barakaciyeen oo haatan ku nool mid ka mida xeryaha ugu waaweyn ee barakacayaasha oo ku taala agagaarka laama ayaa sheegtay in dad rayidihii ay ku waxyeeloobeen xabadda islamarkaasina ay iyagu qaxayaan iyagoo aan waxba faraha ku sidan waxay tidhi ma haysanno waxaanu siino carruurtii yaryarayd ee aannu la soo cararnay waxaannu qaxaynaa annaga oo aan waxba sidan ilaahay gacantiisa ayay wax walbaaba ku jiraan waxa keliya ee aanu annagu awoodna waa inaannu cararno oo keliya hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in in ka badan shan milyan iyo bar qof ay ku dhex barakaceen dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo inta badan dadkaasina ay u barakaceen waqooyiga gobolka kiifu hay-adaha samafalku waxay ka digayaan in xaaladdu ay si deg dega uga sii darayso gaadhsiinta gargaarkana waxaa carqaladeeyay waddooyinka xidhan iyo rabshadaha sii kordhaya taasi oo keentay in dad badani ay waayaan baahiyihii as-aasiga ahaa sida uu sheegay agaasimaha hay-adda safe the children ee dalkaasi greg ram
dagaalkan oo ka sii daraya waxaa ku dhintay carruur carruur ayaa lagu qabtay kuwo kalena qaraxyo ayaa lagu dilay intaa waxaa dheer laba boqol oo kun oo carruur ah ayaa ka barakacay guriyihii ay ku noolaayeen qaarkoodna waxa ay barakaceen mar labaad iyo mar saddexaad hay-adaha samafalku waxay sidoo kale sheegeen in baahiyaha jira ay aada uga badan yihiin gargaarka la heli karo dadka barakacayaashuna waxay la kulmayaan dhibaatooyin baaxad leh sida carruurta haweenka iyo gabdhaha yaryar oo la kulmaya kufsi iyo xadgudubyo bini-aadamnimada ka dhana sida uu sheegay master ram
xadgudubyo galmo ayaa loo geystay haweenka hablo yaryar iyo carruurba taasina waa dhibaato aad u daran kufsigu waa hub la adeegsado xilliga dagaalka dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha la dejiyey waxay ku sugan yihiin xaalad aan ammaan ahayn oo cabsi badan tirada dadka aad bay u badan tahay haddii aad qaarkood caawiso oo hay-adaha samafalku ay waxgaarsiiyaan waxaa jira inta kale ee tirada badnayd oo aan helaynin wax kaalmo ah xilli ay maanta aada ugu baahan yihiin inkastoo mas-uuliyiinta hay-adaha qaramada midoobey iyo madaxda wadamada bariga afrikaba ay ku baaqeen xabad joojeen haddana rabshadaha ayaa weli sii socda taasi oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo rayida
aad ayuu mahadsan tahay sahre cidlan nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamada israa'iil ayaa gudaha u galay dalka suuriya maalintii xukunka bashaar al asad uu dhacay bishii disembar waxayna weli ku sugan yihiin deegaanada ku xeeran buuraha golan ee la haysto degmooyinka magaalooyinka iyo caasimadaha ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada israa'iil in ka badan hal bil waxaana dadka deegaanka ay hadda ka cabsi qabaan in ciidamada israa'iil ay iska sii joogaan yan bocet ayaa ka soo warantay magaalada albacht oo ku taala deegaan ka tirsan suuriya oo xuduud la leh buuraha joolaan cashe ibraahim aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta carruurtu waxay joojiyeen inay ku ciyaaraan beertan lagu madadaashado ee ku taalla albaath oo ah caasimadda gobolka al qunaytra ee dalka suuriya oo xuduud la leh buuraha golan heights oo ah gobolka suuriya oo ay israa'iil qabsatay muddo ka badan nusqarni ka hor isla maalintii bisha disembar ee uu burburay nidaamka bashaar al asad ayay ciidamada israa'iil gudaha u galeen magaalada maanta taangiga merkaba waxa uu dhowr boqol oo kilomitir u jiraa aaggan ciidamada israa'iil ayaa la wareegay gacankuhaynta aagga loo asteeyey in uu noqdo aag difaac ah oo ka tirsan dhulka suuriya kaas oo lagu aasaasay kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii cudud ciidan oo soo afjaray dagaalkii u dhexeeyey labada dal taangiyada askarta kontaroolada ciidamada iyo fariisimaha ayaa hadda waxa ay qabsadeen aaggan oo si rasmi ah u hoos taga qaramada midoobay bilaal sulaymaan waxa uu madax ka yahay golaha degmada albaath هلا كمدينة البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير ما في آه، حد ma jiraan wax ka celinaya israa'iiliyiinta inay soo galaan magaalada waxa ay jebinayaan heshiisyadii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii taangiyadooduna xitaa waxay gaareen dhismihii dowladda hoose sulaymaan waxa uu sharaxay in badi tuulooyinka ku xidhan albaad ay qabsadeen ciidamada israa'iil siddeeddii disembar waxay bilaabeen in ay guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha ka baaraan hub israa'iil waxa ay sheegtay in qabsashadu ay tahay mid kumeel gaar ah balse dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba inaysan taasi dhicin qaar badan oo ka mid ah dadka ku noolaa aaggan ayaa asal ahaan ka soo barakacay buuraha golan oo ay qabsatay israa'iil intii lagu guda jiray dagaalkii lixda maalmood ee sannadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii iyo tan iyo markii la qabsaday waxaa ka mid ah siwan oo ah maclimad shaqada ka fadhiisatay oo diiday in magaceeda oo buuxo la sheego uma malaynayo in arrintani ay ku saabsan tahay hubka oo keliya waxaa jira ujeeddo ka weyn oo mustaqbalka fog ah oo ay ku ciyaarayaan waxay rabaan inay dhul badan qabsadaan buuraha golen oo leh khayraad badan oo biyo ah iyo carro bacrimin ah waana waxa ay u hanqaltaagayaan in ay sheegtaan kuwa isku dayey in ay ka dhiidhiyaan qabsashada ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay kaga jawaabeen rabshado ugu yaraan hal qof ayaa la toogtay qaar badanna waxa ay sheegayaan in la garaacay amaba la xiray v o a ayaa xiriir la samaysay saraakiisha ciidamada difaaca israa'iil si ay uga hadlaan eedeymaha loo jeediyey balse ma aysan helin jawaab deg dega maxamed fayaad oo ah qareen ku sugan albaath ayaa sheegay in ay xireen oo ay weerareen askarta israa'iil xilli uu booqanaya tuulo u dhoweyd isaga iyo weriye faransiis ah dhowr toddobaad ka hor waxay igu garaaceen qori indhaha ayaa la iga xiray oo gacmaha ayaa la iga xiray ma awoodin inaan iska caabiyo waxay ku celceliyeen oo u sheegeen dadka rayidka ah in nala soo dayn doono dhowaan xarigga ayaa ka dhacay carruurta hortooda iyo dad kale oo shacaba dowladda israa'iil ayaa sheegtay in ay qorshaynayso in ay sii waddo waxa uu ra'iisul wasaare benyamin netanyahu ugu yeedhay goob difaac oo ku meel gaara waxaana ay sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii hayn doonto suuriya ilaa laga dhisayo dowlad cusub dowladda kumeelgaarka ah ee suuriya waxay doonaysaa in ciidamada israa'iil la saaro baaqooda waxaa ka dhawaajiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo isna ku baaqay in israa'iil ay ka baxdo
aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a go-aanka madaxweyne donald trump ee joojinta dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhex dhasha maraykanka uu ku joojiyey ayaa keenay dood sharciyeed iyo mid siyaasadeed oo ku aadan awoodda fulinta iyo wax kabeddelka qodobka afar iyo tobnaad kaasoo damaanad qaadaya in qof kasta oo ku dhasha ciidda maraykanka uu yahay muwaadin arrinkaasoo ah mabda udubdhexaad u ahaa xuquuqda madaniga ah ee tan iyo markii la ansixiyey sharcigan kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo lixdankii wariyaha v o eda arrimaha socdaalka alin baros ayaa warbixintan diyaarisay sahraa cabdi axmed ayaa inoo soo jeedinaysa dastuurka maraykanka oo la sameeyey dabayaaqadii qarnigii siddeed iyo tobnaad ayaa wax badan oo ka mida go'aan qaadashadiisa ku salaysan socdaalkiiyo jinsiyadaha uga tegay koongareeska balse madaxweyne donald trump ayaa saxiixay amar fulineed soo abjaraya dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhasha gudaha dalkan maraykanka
waxaan nahay dalka keliya ee adduunka ku sameeya arrintan xuquuqda dhalashada waana wax lagu qoslo oo keliya waxaan u malaynayaa inaan haysanno sababo aad u wanaagsan dad gaar ahna waxay rabeen inay tan sameeyaan tobannaan sano dadka dhaleeceeya amarka fulin ee trump ayaa sheegay in wax kabeddelka qodobka afar iyo tobnaad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karinna madaxweyne maraykana tuyat dong oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah khabiir dhanka sharciyada siyaasadda maraykanka iyo asianka ayaa waxa ay tiri asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la addoonsan jiray ee madowga ahaa ay awoodeen inay heleen jinsiyaddan tanina waxa ay ku caddahay keeska dryd scott oo wax kabeddelka dastuurka ma dhici karo xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha waxaa keliya oo qaadi karo oo wax ka bedel ku samayn karo koongareeska sidaas daraaddeed amarkan fulineed waa mid sharci darro ah si kastaba ha ahaatee taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladdiiyo nidaamkii socdaalka dalkan maraykanka sida uu qabo xubin ka mid ah koongareeska jamhuurina ah lagana soo doorto gobolka texas lana yidhaahdo brian babin
and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
madaxweyne trump waxa uu caddeeyey in dib u soo celinta cadaaladda nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeedada dhabta ah ee wax ka beddelka qodobka afar iyo tobanaad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale maraykanka ka dhigo dal macno leh amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah iyada oo dacwado badanna ay horey u socdeen qareennada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda labaiyo labaatanka gobol ee dalkan maraykanka ayaa gudbiya dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jebinayo wax ka beddelka qodobka afar iyo tobnaad tuyat dong ayaa mar kale waxa ay tiri
reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
maxkamadda sare waxa ay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mida muhaajiriinta shiinaha ee lagu muransan yahay maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax kabeddelka qodobka afar iyo tobnaad aad loogu dabaqay dadka shiineyska ah oo awooda inay helaan dhalashada garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada siyaaral ayaa si ku meel gaara u joojiyey amarka dhalashada isagu inuu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeen kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda maraykanka sidii uu horay u ahaan jiray ama ay u arki jireen haddii amarkan loo ogolaado in uu horay u socdo madaxweyne trump uu soo jeediyey saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda
aad ayuu mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya cabdulcasiis barrow
soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaalla geeska afrika ee ku wanaagsan dhulbeereedka iyo wax soo saarka dalagga laakiin sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad u yaraa dhallinyarada in ay ku baraarugaan in tacabka beeraha ay u jihaystaan taa beddelkeeda waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shaqola'aanta ah oo ay ka cabanayeen dhallinyarada waxbaratay ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka gaar ahaan magaalada muqdishoba ha ugu sii badnaatee haddaba xilligan markii beer lasoo hadal qaado soomaaliya iyo tacabkeeda dadku waxay u kala jihaysan yihiin laba dhinac gaar ahaan bulshada dhallinyarada ah qaar waxay aaminsan yihiin in soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tacabka beeraha laakiin xilligan la jooga ay adag tahay in lasoo saaro wax fiican oo dalaba dalaga marka la eego isbedelada cimilada ku dhacay iyo xaaladaha amni iyo duruufaha dalka ka jira laakiin dhallinyaro kale ayaa u aragta fursadahaasi in ay weli bannaan yihiin oo aysan ahayn xaddiga quusta in halkaasi ay dhallinyaradu gaarsiiyaan haddaba doodeenna gaaban ayaan arrimahaasi ku eegayaa waxaa igala qaybgalaya xuseen cismaan oo ka mid a da'yarta waxbaratay ee muqdisho ku nool iyo cawil siciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ah sidoo kalena ka mid a dhallinyarada waayadii ugu dambeysay aada uga hadlayay waxyaabaha dhallinyarada ay u baahan yihiin iyo shaqa abuurka dooda ku aadan in tacabka beeraha la aadi karo cawil saciid ayaa qaba isaga ayaan ku hormarayaa cawil marka la eego soomaaliya iyo beeraha iyo tacabka xilligan haddii dhalinyaro fara badan ay halkaasi u jeestaan shaqola-aanta taagan wax badan ma ka qaban kartaa arrinta aad baad umahadsantaha barrow adiga iyo bahda v o a markii laga hadlayo beeraha iyo ahmiyaddii ay u leeyihiin iyo shaqola-aanta booska ay soomaaliya hadda ay ka joogto gaar ahaan dhalinyaradu ay ka cabanayaan shaqola-aanta runtii waa caqaba taagan waxaan aaminsanahay beeraha waa waxa ugu muhiimsan ee maxaa layirahda hadda la heli karo ayadoo aan dhibaato badan loo marin dhalinyaradu ay beeran karaan ay heli karaan maadaama dalkeenu uu hodan ku yahay wax soo saarka beeraha oo aan haysano ciid nafaqaysan iyo caro dabiici ah iyo aan heli karno wax walbo asaasiyaad u ah beerashada marka in beerashada la aado maanta waxaa hortaagan isleeyahay dhalinyaradii oo aan haysanin wacyi iyo wacyi ku filan oo ah dhinacaas beeraha in laga hodmi karo ama waxsoo saar laga heli karo taa bedelkeeda inay dhalinyaradu ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo waxyaabo kale oo maxaa layirahda aan sidaa muhiim u ahayn
xuseen cismaan adiga waxaad ka mid tahay dhalinyarada ee dhulka beeraleyda ah ka yimid marka aad firiso dooda cawil maxay kula muuqataa ma la joogaa xilliga dhalinyaradu ay tacabka iyo beeraha aadi lahaayeen xilligan oo ay shaqola-aanta iyo mashaakilka dhaqaalo la-aan ay haysatay uga bixi lahaayeen
cabdicasiis horta waxa waaye waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a midda xigtaniyo horta waa sax aniga waxaan ka imaaday dhulka beeraleyda ah oo inta badan dalaga oo ka imaado oo hiiraan haddii aan taas sii aan sii dabagalo waxaa waaye beeraleyda sida hadda ood sheegteen beeraha horta waa waa wax jiro in la tabcado way fiican tahay laakiin sanadihii ugu dambeeyey kasoo bilaaw la- labada kun iyo lixdii ilaa labada kun labaatan iyo shantii wadanka waa iska ogtahay waxaa ka jiro marx- ma- marxalado kala duwana ka jiro caqabadii waxbaa ka jiro een, mar waxaa jira fatahaad mar waxaa jira een, muxuu ahay dagaalii waxbaa jiro Een, marka qaar hadda een, marna waa artay markii oo fatahaad jirto oo beertii hadda aad dabactay een, lix bil kadib biyaha soo baxaayo beertii waa waa sameynaan Een, haddii ay xataa biyaha ay soo bixin oo biyihii iyo wiigii caadiga ahay aad ku waraabisid een, waa waa- waa ogtahay waxa- marxalado badan iyo dagaalo sokeeye wax badanaa meesha ka jiro marka een, ilaa iyo oo horta oo s- oo amni fiican la helo oo oo qofka amnigiisa iyo meel uu ku tabcado oo kadib waa la heli karaa laakiin qofka amnigiisa in la helo marka hore ka horeyso in meel la tabcado aan taas ay- ayaan qabaa Eh, waa tahay mashaakilkan xuseen uu ka eh, tilmaamayo weliba isagoo dhulkii beeraha ka yimid oo wax badan aada u og miyaanay eh, dood saxa ahayn oo eh, marka hore amniga in laga shaqeeya aysan ahayn si dalagga iyo waxtarkiisa loo aado Een, marka loo eego dowladnimada horta amnigu waa wax quseeya dowladnimada iyo bulshada Een, dowladnimada marka loo eego waa og tahay dalkeena dowladdiisu inay tahay dowlad dhawaangal ah oo maxaa la yidhahda aan sidaa usii itaal xooganayn Een, waxa ugu muhiimsanna waxaa la yidhahdaa gacmoodi jir bay wax ku gooyaan haddii bulshadu horta waxaa aaminsanahay ay kala shaqeyso dowladda iyo maxaa la yidhahdaa dadka marka halkaas jooga in ay amnigooda ka wada shaqeeyaan oo beerashada ka wada shaqeeyaan oo dhinacyada kala duwan layska kaashado waxaan aaminsanahay horta in laga bixi karo ee dhibaatooyinka u sheeg sax waa dhibaatooyin way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi ma ahan caqabado xadidi kara amaba xiri kara inaan waxba la beeran sababtoo ah dadka hadda ee, dalaga soo saaro ee beeraleyda ah dhammaantood waxay ku nool yihiin soomaaliya iyo gobolada kala duwan iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinacadas marka loo- marka een, waxaa aaminsanahay bulshadu mar walba haddii usoo jeedo een, in ay wax beertaan dhinacyada kala duwan ay kala shaqeeyaan laamaha kala duwan ee bu- dowladda waa arrin la sameyn karo oo suurtagal ah Eh, xuseen markaad fiiriso wuxuu leeyahay doorkii dadka eh, isxilqaanka ah ayaa maqan marka eh, beeraleyda eh, dadka dhulka beeraha leh ka yimid gaar ahaan dhallinyarada aad ka mid tahay ma la isdhihi karaa waxay sugayaan eh, shaqo dhinac kasta laga soo diyaariyay inay tacab iyo beerihii ku aadaan taasoo wax eh, maanku diidaya maaha may een, waxaas wax macquul maahan waxaa waaye een, qofka asiga ayaa diyaarsanbo oo hawshiisa inoo gal rabo nin oo beer so- soddon kilomitr haysto oo baaxad leh oo wi saaran oo matoor haysto een, in uu qof bilaadan toogo horta maaha qofkaas waa sa- saaba shaqaysan karo laakiin wuxuu u shaqaysa laayahay amnigii waa Een, qofkan markuu dalab usoo go-o mise dalag oo soo go-o oo kale een, waa aragtay dadka qaar waxaa la dhahaa divide by two nin laba sano saddex sano afar sano dalab su- een, dalag sugaayay kurtidii tacabeelay qarash ka galay falitaan ka galay niman kiraa ka galay in la yidhaahdo divide by two waa mar qofka waxa waaye meesha uu- uu- uu kow uu micnaha uu ka niyi jabaayo inuu beer tabcado Een, way fiican tahay beeraha horta in la tabcado laakiin meesha waxaa ka jirto waxa la yidhahdo xoogaa amni adduunyadana waxa waaye waxa aas-aasiga ugu eh ugu hore waa amniga qof hadduu amni haysanin nolol ma haysiyo in beer la sameeyo maxay muhiim ay u baahan tahay Eh, wax sahlanna ma tahay qof dhallinyaro ah oo jaamacad ka baxay si fudud in uu beer isaga aado islamarkaana uu dalag sameeyo wax soo saaro shaqo fudud oo horey wax laga heli kara ma tahay Een, wax kasta adduunyadu ma fududo laakiin wax kasta wuxuu u baahan yahay sabar u baahan yihin ninka samaraa ayaa sadkiisa laala beerta qofka dhallinyarka wax soo barto waa afar sano shan sano wuxuu jaamacad u fadhiyey inuu wax beero oo waxii markuu beero waxa uu markuu soo baxaan inuu meexii kadib meeyaeda uu gurto Een, wax sahla ma horta beer in la abuuro waa wax oo sha'ni ah laakiin wax kasta waxaa ka horreeya caqabad caqabadaas waxa waa laga gudbaa marka insha allah qofkana beer wuu bee- waxa markuu beertoo kale waxyaabo kala duwan ayaa usoo baxayo dhallinyarada haddii ay beeraha aadaan ma isdhigi kartaa eh, shaqa la-aanta haysata wax badan ay ka gashaa oo ay ka bedeli kartaa ah dabcan haddii aad qofka dadka oo bar- oo bartoo kale een, cilmiga beeraha oo bartoo kale een, qofka hadduu maanta uu beeray waxba aadoo kale waa- wa- shaqadii wuu ka- waxa waaye iyo howlihii iyo wa- wuu ka faa'iidi karaa haddii uu markaas helo meel uu ku shaqo fiican oo safeta hadduu helo waxaan aaminsanahay waxaan dalka dibadda laga keenaa inaan ka maarmi doono oo anaga waxaan dalkeena anaga aan soo saar dhallinyaradeena soo saareen inaan mixnaa aan wax ku qabsan doono inta badan waxay dadka waxay dhahaan mas-uuliyiinta ah dadka dhallinyarada waxay dhahaan waxaad tihiin dadka naga dambeeya oo anaka adiga aan micnaha booska hadda aad joogin adiga aad joogtiin saasay tahay laakiin weli fursadii iyo agabkii iyo amnigii looma xaqiiji karo marka dhibkaas ay kuqabaa marka dhalinyarada beera inay micnaha ay waxsarka sameeyaan
laba dhallinyaratiin oo nolosha mustaqbal badan kale aqoon-yahana ee jaamacadihii ka baxay dalka haddii la idin weydiiyo dalkiinan geeska afrika ku yaalla beeraha ku wanaagsan bal xalka shaqala-aanta lagu dhimi karo in tacabkii beeraha la-aada haddii la idin weydiiyo cawil maxaad tilmaami lahayd oo xala
taa way iska fududahay beeraha horta mar walba aniga beeraha iyo ciidda iyo wax walba way ka badan yihiin dadka mar walba waxaa badan dhulka aan wax ku beeran karno dhulka aan haysano ayaa ka badan dadka soomaaliya ku noole shacabka ah taas waxaan aaminsanahay in horta muhiim ma ahan dadku badan ahana dadkan waxay u barteen in kaalmo shisheeye iyo la sugo hay-ado iyo dad noocaas oo maxaa layidhaha fangareeya beerey iyo beerashadii in la sugo taa waxaa aaminsanahay haddii laga baxo oo dadku isku kalsoonaadaan dowladduna ay kab siiso haddiisan siin karinna canshuur dhaaf loo sameeyo dadka wax beerta ee beerashada sameeya wax soo saara taa waxaa aaminsanahay inay qayb ka noqon karto shaqala-aanta maxaa layihahda baahida shaqala-aanta
xuseen cismaan iyo cawil saciid labaduba aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibayaal doodii gaabnayd oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga maantana intaa haynoo joogto
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
cidda lama ammaano cuyub looma heese munacay kana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay munamuna awadaranta fiidkii dhulka cidhiifilaa iyadoon cadceed jirin cawayskii iftiintae
heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo furata dambe waxaan leenahay sidaas iyo iyadoon cadceed jirin cawayskii iftiintae xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed ma caasin